mahadsanid cabdicasiis dhinaca kalena xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa kusoo biiray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda warbixintanna waxaa eegeysa falastiin axmed iimaan
doorashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya labayo labaatankii sane ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay jabuuti waxa uu soo maray heerar kala duwan xilli waxaa soo galay askar iyo hogaamiyayaal ciidan marna waxaa soo galay hogaamiye kooxeedyadii ugu awood badnaa soomaalida markii xigayna waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadihii islaamiga ee dalka mar xukumi jiray balse markii dambe laga awood roonaaday baarlamaankii ugu dambeeyey ee tobanaad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbo joog badan baarlamaanka kooiyo tobanaad ee hadda socoto soo xulistiisa ayaase u muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan saraakiil ciidan iyo nabad sugid saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin afartameeyo waxaana saraakiisha amniga laga soo kala xulay inta badan deegaan doorashooyinka soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay ma ahan saraakiishan ciidamada kuwo hal dhinac ah waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda v o aada uma xaqiijin tiro rasmi ah balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo kusoo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda saraakiishan ma ahan kuwo dowladda oo keliya ka socda waxaase ku jira kuwo mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore usoo qabtay waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilalka hayeen inkastoo aysan soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilalka hayeen haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga askarna uu ku wato ilaalisa dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaada loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid lagana doono cod markaasi laysku hadleyn karo haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdiwaare falastiin aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yani hay-adihii amniga ha ahaadaan oo booliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto in runtii in aada loo siyaasadeeyey aada loo muxuu ahay loogu dheelay dad badan oo karyaroodii ay mataqaanaa ay ay ay ay ay lumiyeen dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga la soo geliyey garaado badan oo micno daraa la bixiyey dad badan marka ay ay runtii ka niyad jabeen mataqaana hay-adahaas qodobka kaleoo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtidayda dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka shicibkay ka galeen dakanay galeen aanay galeen sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan laakiin cid kasta waa og tahay qofku hadduu dembi galo oo criminal dembi criminal weliba uu galo immunity ma ma ma ku helaayo inuu xildhibaan noqdo qaar ka mida dadka siyaasadda soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arrintani ay tahay mid ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee dalka in ujeedadu ay kala duwan tahay in beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka horyimid dowladda kuwaasoo u arka in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh taasina ay taageerayaan qaar ka mida musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka ula doorashooyinka qeybtoo dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta gaar ahaana madaxweyne farmaajo muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aada ugu dhow yahay tanina ay tahay tallaabo kale oo uu kalsooni uga doonaya ciidamada oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan codadkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan cabdirashiid khaliif oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray marna ahaa madaxii hay-adda heritage ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka kow iyo tobanaad kusoo biiraya falastiin waa mahadsan tahay runtii horta sababo badan oo kala duwan ba baa runtii baa keeni karta dadka laftigooda rabitaankooda siyaasaddii iyo alaamihii amnigo maarata si la isugu milmay oo aad moodidba macnaha dadkii securitiga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqaynaya siyaasada iskasoo maarata iskasoo galaya dadkii gobolada haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aad iyo aad hadda iyaga u gacantogaaleynhayo ciddii rabaan wax ka dhigahaya inay laftigooda saameyn ku leeyihiin ke macnaha dadkaas inay baarlamaanka soo galaan waktiyadii horena haddaa ilaa carta dad badan oo ciidana laakiin dad jenaraalaay oo khabeero waaweyn ah baa berigaas oo odayaala baarlamaanka iska soo geli jiray oo iskaga ritaargarayn jiray dadka waaweyn oo odayaasha waa iskaga soo ritaargarayn jireen baarlamaanka laakiin hadda dhalinyaradii xilalka haystay baad moodaa in maaragta ama la keensanhayo oo dad wata ay keensanayaan raggii hadda ayaamahan maxaa la dhahaa niise xukumayeyna oo runtii ay dhici karto dowladdan ay ka tirsan yihiin haday soo bixi weyey in lagu soo jees jeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo wax lamida dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo inkastoo anigu aanaa aaminsanayn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado qofkii dembi gala in ay ka daba imaanayso ilaa hadda aad ogtihiinba dadka waktiga si aad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto marka ama nin kursiga gacanta ku hayay oo qof ha u fududeeya ama qof asagoo ha rabo ama dembi iyo xasaanad xasaanad hooga ka raadsado dembi hooga dhuunto ama maaragtay dheri ninkii u dhowaa lafta kala baxaa la yiri markay tan ku daaleen xagga ha u wareegaan waxyaabahaas oo dhan maa leeyahay sababtu waa noqon kara baarlamaanka soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay hawshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay in uu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha aadan ibraahim ow xirsi wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka jubbaland ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamankii soomaaliya oo la askaraynayo oo aysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya walaahi waxa waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan la isla dhex ordo oo la yidhaahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysaa ay kalsooni ka daydayaan iyagaas uun keliya oo ay leeyihiin maaragtay iyagoonbaa daacad idiin noqon kara waxaa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaaneynayo waxaa laga yaabaa inaysa sidaa ahayna la doonaya in baarlamaanka la askareeyo cawaaqib xumadeedayna keeni kartaa haddii ay midda ugu dambaysa tahay kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee nisa ma ahayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay ka mid noqdeen gudiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal iyadoo isjiidjiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii gudiyada doorashada waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arrintani ay tahay mid hore loosii qorsheeyey oo aanan mar qura lagu soo baraarugin wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyo doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan haddaba muxuu sharciga soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwo xilalkii looga eriya xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamanka oo ay noqdaan sharci dejiyayaal waxaa sharxaya maxamuud maxamed culusow oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray laga soo bilaabo dowladii kacaanka haddana ka faallooda arrimaha geeska africa ugu horeyn horta waxa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxa weeye qof ah shaqaalo dowladeed oo ah shaqaalaha la yidhaahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qayb geli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo muxuu ahay doorashada midna keliya waxay ka qayb geli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin in qofka shaqaalaha ama ciidamada qalabka ka tirsan intaba inaysan ka qaybgeli karin ilaa ay ka baxaan muddadan laga rabaana weliba waxaa weeye qaarkood da u dhaxaysa lix bilood ka hor inay shaqada iska casilaan hadday ugu yaraatana hadda xeerka ugu dambeeyo hadda dowladda doorashada labada kun iyo labaatanka ama labaatan iyo kowda ahayd ee hadda noqotay doorashada labada kun iyo labaatan iyo labada waxay ahayd muddo toddoba maalmood ka hor ah inay maaragtay ay ay shaqadii dowladda ka baxeen inay ka baxeen oo shaqada laga rugseeyey lagana aqbalayna waa inay geeyaan guddiga doorashada ay tusiyaan qofkaasu haddii uu ahaayey shaqaalo dowladeed caddaynayso haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya cabdirashiid khaliif mar kale
runtii horta doorashadan aad baa bay u foolxumayd doorashana ma dhicine waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda ereyga soo baxay wuxuu noqda qof baa loo xiray tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan oo hadda tartan anugu hadda aan ogahay ma jirto dhowr kursi baa iska dhici kartaa marka habkan adigu iska garabootanka xishoodkana lahayn oo maxaa la yidhaahdaa dadkii laska laska qaarna layska jajuubay qaar diyaaryadii laga reebaayo qaar looga diidahayo qaar layska soo qoqoray maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo unbaad ku cayaari kartaa annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa un baan xildhibaano noo ahaan doona ma sanad kastana waxbaa lasla saluugsanaayo waa laiska wada markii xataa imbagaati ay saas sheegtay ay waxa alla wixii wooror soomaaliya shariic xildhibaano noqdeen laftigooda woorornimadu isaga daayeen waa iska iimaan iska degeen odayaal bay noqdeen sanadkii dambe hadda labadii kun iyo labayo tobankii intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si loo gacan bidixeeyey maxkamadda sare ayagoo ka hor mudaharaadahayo kiisayga hal dhegeysta la dhaho baa la arkahayay berigaasaan marka laftigoodu xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga inay ka rahaystaan baa dhici karta haddii dad wareersan ahaayeen ama waana ka muuqata hadda amniga xalaydan aan wada hadli maantadan xalaydan xamalba wixii ka dhacay waa la ogaa oo lasoo weerweerayay oo amniga dadis wax ka qaban inay ka tagaan waa iska fiican tahay meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa marka anigu overall optimistic baan iska ahay kasta kow in saraakiisha ammaanka soo galayaan baarlamanka waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mida ay yihiin dhalinyaro sida uu sharxayo madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdiwaare
muxuu ahaay systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaab kale oo aad arkaysa waxa waaye mathalan booliiskoo kale booliiskoo kale booliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo waa inuu khibrad yeesho dadka mataqaanaa waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama ama qaybaha saldhi ka ah waxaa la ogaan jiray dad odayaala oo wakti soo qaatay oo dhowr iyo labaatan sano booliiska kusoo jiray amaba ka badan oo nabadoona oo bulshada xiriir la leh oo bulshada kala xaliya oo yacni saasay ahaa jireen waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo soddon sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaal gaashaanla dhexe mataqaana corneylo runtii marka labadii dhinacba waa waa isku mid macnaha systemkii oo dham waa hallaabay saadaal kala duwan ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda shakiga iyo walaaca laga qabo kasokowna dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamanka gelaysa sida uu qabo aadan uu xirsi horta mar kasta taariikhda soomaalida ee doorashooyinka ee iskaba kooban waxayna baraysaa baarlamaan walba madaxweynihii dhisay maahee in madaxweyne kale uu hadduu problem leeyahayna uu la wajaho haddii uu khayr leeyahayna uu ka faa'iidaysto waxay keeni kartaa arrintaani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi kara aqoon-yahaniin bay ahaayeene maxaan ku rahdaa intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya ay taalo in maxaa la yidhahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag intuusan ku dilina dil in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoola ah oo maxaa la yidhahdaa laga baqi karo dhexjoogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo waa halis ka imaan karta dhinac kale markii laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala dambayntii iyo maxaaliya waxaan low an order la yidhaahdo ay ku dhaami doonaan oo waxaaba laga yaabaa dad badan oo hadda ciidamada ah ama nabad sugidda ah ama maxaa la yidhahdaa lagu xamalaa inay nabad sugidda ay lexe leeyihiin inay baarlamaan ku fiicnaan lahaayeen shaqo khaldana ay hayeenna waa laga yaabaa oo ay baarlamaan fiican noqon karaan ee ay markii hore askar aan ku habbooneyn askarnimada ay ahaayeen marka waa wax la arki doono sida ay noqoto laakiin waa arrin walaac leh wey isku soo wada duuba baarlamanka kow iyo tobanaad ayaa noqonaya mid ka mid a tijaabooyinkii soo maray dowladnimada soomaaliya waxaana la arki doonaa sida afarta sano ee soo socota uu noqdo baarlamanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa